shirweynaha dimuqraadiyadda ah oo qaab fogaan araga shalayta uu furay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waxa uu socdaa maalintii labaadda shirkan ayaa waxaa ka qaybgelaya hogaamiyaal dunida ah iyo wakiillo ka socda bulshada qaybaheeda kala duwan khudbad uu madaxweyne biden ka jeediyey furitaankii shirkaasi ee shalay ayaa waxa aynu soo koobayaa waryaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac
shirka waa ku qabsoomaya hannaanka fogaan aragga amaba waxaa loo yaqaana ferjua ayaa ugu horraynba madaxweyne biden uu soo dhoweeyey dhammaana kasoo qaybgalayaasha uu maraykanka shirka ku casuumay isagoo sheegay inuu yahay kii ugu horreeyay noocan ah islamarkaana uu bundamaanka ku hayay waxaana uu madaxweyne biden dul istaagay dimuqraadiyadda iyo weliba sida loogu kala duwan yahay waxaana uu yidhi dimuqraadiyaddu isku wada mid ma aha iskuma wada raacsanina wax kasta inteenna maanta halkana shirka kaga jirta balse doorashooyinku aynu wada jirka u samayno ayaa u qeexi doona ala aragtidayda jidka mustaqbalka aynu wadaagno jiilasha soo socda haddaynu nahay bulshada dunida ee dimuqraadiyadda waa inaynu u istaagno waxyaabahayna mideeya waa inaynu u istaagno cadaaladda iyo weliba ku dhaqanka sharciga xorriyadda hadalka xorriyadda isku imaanshiyaha saxaafad xor ah xorriyadda diinta dhammaan xuquuqda aadamaha ee uu mulkiyey qof kasta markii ugu horraysay ayaa maraykanka lagu calaamadiyey inuu dib ugu simbiririxanayo dimuqraadiyadda warbixinta laba kun iyo koob iyo labaatan ee ay baahiyeen bishii noofembar mahadka caalamiga ee dimuqraadiyadda iyo kaalmada doorashada gaar ahaan caqabadii natiijooyinkii doorashadii laba kun iyo labaatan taasoo ay ku lamaanayd xookugelistii dhismaha aqalka capital ay bishii januari lixdeedii ku galeen taageerayaasha madaxweynihii hore donald trump waxaana uu biden sidoo kale ka hadlay muddada uu shirku socday iyo weliba waxaa diiradda lagu saarayo iyo sidoo kale qaybaha lagu casuumay waxaana uu yidhi markaa labada maalmood ee nagu soo fool leh waxaynu isku keeni doonnaa hogaamiyaasha in ka badan boqol waddan oo ay ku lamaan yihiin dadka arrimaha u dhaqdhaqaaqa ururada shaqaalaha iyo xubno kale oo ka mid a ururada bulshada rayidka khubarada hormoodka cilmi baarayaal iyo wakiillo ka socda ganacsatada maaha in lagu dhawaaqo in mid ka mid a dimuqraadiyaddeennu ay fiican tahay ama uu hayo dhammaan jawaabaha oo dhan balse in la ysqabsado gacmaha oo aynu dib u xaqiijinno cahdiga aynu wadaagno si aynu dimuqraadiyaddeenna u wanaajinno si aynu u wadaagno fikradaha midda midka kale oo aynu u samayno ballan adag oo ah sidii loo adkayn karaa dimuqraadiyaddeenna oo aynu dib uga bixi karnaa kelitalisnimada ula dagaalami lahayn musuq maasuqa loona ilaalin lahaa xuquuqda aadamaha ee dadka meel kasta shirkan ayaa kii ugu horreeya noocan ah iyadoo madaxweyne biden uu khudbadiisa furitaanka oo socotay in ka badan toban daqiiqo uu kaga hadlay arrimo doora oo xidhiidha la dimuqraadiyadda iyo weliba qorshayaal uu maraykanku arrimahana ka damacsan yahay
aad ayuu umahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaas soo jeedinaya halkaad wiil nagala socotaan dhegeystaan waa washington waxaa noo soo socday barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan muranka ka taagan doorashooyinka hadda socda balse marka hore golaha ay ku midoobeen xubno siyaasiyiin ah oo u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa ku baaqay in la hakiyo doorashooyin kuraasta golaha shacabka islamarkaasina dib loogu noqdo kuraastii hore loo shaaciyey natiijooyinkooda iyagoo taasina sabab uga dhigay waxa ay ugu yeereen boob toddobaadkan guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in lagu noqonayo doorashada laba kursi kadib markii ay sheegeen in aan loo raacin habkii nidaamka doorashada uu dhigayey war-saxaafadeed golaha midooda musharaxiinta ayaa waxaa warbixinta noogu soo diray warigeenna cabdicasiis barrow
golahan ayaa sheegay inaysan aqbalsanayn sida hadda doorashooyinka goraasta golaha shacabka ay ku socoto waxna ay tilmaameen inay tahay waxay ugu yeereen boob qaawan qoraalkan ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in la hakiyo doorashada hadda socota waxay sidoo kale soo jeediyeen in la soxo habraaca iyo habdhaqanka ay ku socoto doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya waxay sidoo kale qoraalkooda ku sheegeen in la faafiyo liiska boqol shan iyo soddonka oday dhaqameed iyo guddibeeleedyada soo xulaya ergada wax dooranaysa in kuraastu ay noqdaan kuwo furan oo lagu tartamo islamarkaana la reebo dhaqanka waxay ugu yeereen malxiiska dhinaca kale waxa ay soo jeediyeen golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya inaan baaritaano lagu celin karin xubnihii ka midka ahaa baarlamankii wakhtigu ka dhammaaday halka musharaxiinta cusub ee kuraasta doonaya ay sheegeen in tartanka laga joojin karo oo keliya marka lagu helo faldambiyeed ay maxkamadi xukuntay ugu dambeyn qoraalkan ayaa waxay ku sheegeen in keliya ay doorashooyinka diyaar u yihiin haddii la fuliyo qodobada ku xusan war-saxaafadeedkan ay soo saareen haddii la baalmarase waxa ay tilmaameen inay qaadayaan tallaabo samata bixin qaran ay ku sheegeen taasi oo aysan caddayn waxa ay tahay geesta kale ma jiro war ka soo baxay dhinaca dowladda oo ku saabsan soo jeedinta ka timid golaha midowda musharaxiinta mucaaradka ah ee soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqadaada toddobaadka waxaana soo jeedinayaa zaynab abuukar maxamed oo noo soo diyaarisay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku eegayno doodaha hareeyee doorashada golaha shacabka iyo qaabka ay ku socoto xilli midowda musharaxiinta ay soo jeediyeen in doorashada la hakiyo lagana wada hadlo si loo xalliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo sidoo kale go-aankii guddiga doorashooyinka ay ku sheegeen in dib loogu laabanayo doorashada laba kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada baydhabo iyo waxa go-aankaasi uu ka bedeli karo walaaca iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qaybgalaya doctor cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sanatar xuseen sheekh maxamuud mudane ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka iyo cabdinuur maxamed yuusuf siyaasi ahna mudane hore dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada waxaana su-aasha ugu horeysa een ku bilaabayaa doctor cilmi iyo sida uu u arko doodaha taagan iyo qaabka doorashada ay ku socoto
bismillahi raxmaan raxiim marka hore zaynab iyo xuseen iyo cabdinuur dhammaantiin waan salaamayaa iyo bahda v o a iyo ummadda soomaaliyeed eena dhegeysanaysada run ahaantii waad og tahay oo doorashadani runtii waxay noqotay doorasho soo jiitantay muddo dheer laga soo bilaabo sanadkii hore ilaa xilligaana muxuu ahaayey inta la sameeyey ee doorasho la qabtay aada u yar tahay marka laga reebo aqalkii sare golihii shacabka labaataneye ayaa weli la doortay qaabka ay hadda ku socotana waxaan isleeyahay dee muddo dheer buu sii soconayaa waxaad moodaa taasi waxay ku imanaysaa uun dee hogaanka sare ee muxuu ahay hogaaminaya doorashooyinka ood moodo muxuu ahay in sidii loo baahnaa aanay muxuu ahayey ugu haynin de inay socodsiiyaan doorashada sidii loogu talagalay taas waxaa kaloo idna mugdi ku jira runtii habraacyada doorashada loo dejiyey oo aan aada looga fikirin markii hore in muxuu ahaye habraacyo dhammaystiran oo nidaamsan oo muxuu ahay qeexaya ilaa halka ugu dambeysa qeexaya hufnaantiisa hufnaanta doorashada iyo muxuu ahaye hagaajinteeda iyo toosinteeda qeexaya oo faahfaahsan keliya lagu heshiiyey muxuu ahay qodobo guud iyo muxuu hanaan runta runtii qabyo ah oo aan muxuu ahay aan dhammaystirnayn taa iyo rabitaan siyaasadeed oo muxuu ahay doorashadii inay si daacada oo niyad samiya ku dhacdo aan muxuu ahaye aanu meeshii jirin waxaa taa dheer iyadoo kalsooni darada dalka ka jirta siyaasiyiinta dhexdeed iyo hogaanka dalka muxuu ahaay aada moodo inuu muxuu aada usii ragaadinayo taasina guud ahaanba ay ka dhigtay doorashadii doorasho ku salaysan muxuu ahaye boob iyo kala badsi inta muxuu ahay qof kastaba sida ugu suuragala ee muxuu ahaye ay doorashadii muxuu ahaye uuku uu ku helayo marka arrimahaas oo dhan marka laysku soo xooriyo waxay keen keenaysaa dee mugdi fara badan iyo shaki fara badan bay keenaysaa doorasho lama odhan karo waxaweye waa door waa xulasho sideeda xulashadiina hadday noqoto boob ay noqoto kusoo xulo waxaan isleeyahay arrintaasi dee khatarahayga keenaysaa anugu mar horeba runtii saluug fara badan baan ka muujinaya doorashada dadban gebigeedaba because doorashada dadban waxay ku dhici kartaa niyad sami iyo ummad iyo dalka oo is ogol iyo hoggaan midaysan oo muxuu ahaaye dalka uu ku socodsiiyo markii ay kalsooni daradu jirto muxuu ahaye doorashada dadban runtii waxay u ekaanaysaa dagaal sokeeyo oo dadku ay ku heshiiyeen oo kale marka an waxaan isleeyahay arrimahaasa ragaadinaya doorashada runtii muxuu ahaaye oo lagana yaabo inay muddo dheer sii jiitanto ama inay muxuu aha istaagtaba khatar muxuu ahaaye ee keeni kara senator xuseen ee guddiga heer federaal ee doorashooyinka soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in dib loogu laabanayo doorashada laba kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada baydhabo go-aanka guddiga muxuu ka bedeli karaa walaaca iyo tobashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyay marka la fiiriyo sida ay howshu ku socotay ha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asxaabta barnaamijka ay gala qeyb qaadanaysana waan salaamayaa waxa aan leeyahay saynawey haddaan su-aashaa ka jawaabo dabcan sida uu doctor cilmi sheegay doorashada mataqaanaa sidii habraaceeda la filayay heshiiskii aan ansixinay labada gole habraaceedana hore loogu heshiiyey si ka duwan ayaa hirgelinteeda ay mataqaana ku bilaabatay dabcan waxa aad ujeedaan marka ummadda soomaaliyeed siyaasi iyo shacab oday ergo shacab caadi ah oo dowladdan rajo ka qabayba meesha inay mataqaanaa rajadii mataqaana laga qabay dowladnimada soomaaliya ay god sii gelinayso qaabka ay doorashada hadda ku bilaabatay marka taasi guud waa taa laakiin tan hadda mataqaana guddiyada doorashada iyo shaqada ay hadda mataqaana bilaabeen oo ah inay ma aragtay yidhaahdaan kuraasta qaar ha lagu noqdo waa ku noqosho dabcan waa faalo fiican aan dhihi karnaa laakiin meel oo almost hadda la doortay labaatan kursi ilaa labaatan kursi oo golaha shacabka ayna sii